habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha maarsna waa labaiyolabaatansanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddiga doorashada soomaaliya oo qabtay shir jaraa'i
guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo koow waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii iyo dhaqanka iyo hiddaha macidoe abeesadu ka baycaasha dhigataaye cawska iyo xaabkay gashaa calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo dee cadha la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida
wararka naga soo gaarayay magaalada afgooya ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka la foole lagu dilay taliyihii booliska ee magaalada afgooye goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in dhamme cabdulqaadir cismaan mursal nuuno iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhinteen qaraxa lala egtay goobjoogayaasha ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay meeno lagu aasay waddada dhinaceeda oo ka dhacday jidka isku xira muqdisho iyo afgooye ururka al-shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasay deegaankaas islamarkaana sheegtay mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah taliyaha la dilay dhamme cabdulqaadir cusmaan mursal nuunow ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada booliska ee magaalada afgooye koongareeska maraykanka ayaa qarka u saaran meelmarinta adduun dhan hal dhibici sideed trilyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo dirayo inta badan dadka maraykanka ah iyo ganacsiyo badan oo uu si daran u saameeyay cudurka dilaaga ah ee coronavirus kasi ku saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka waxaa la sheegayaa in dad ka badan laba milyan oo muwaadiniin maraykan ah laga joojiyey shaqooyinkoodii iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga makhaayadaha iyo baararka albaabada loo laabay guddoomiyeyaasha gobolada new york new jersey connecticut illinois iyo california ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka goboladaasi degana inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus dhammaan macaashka ama macaashkii ay suuqyada saamiyadu heleen tan iyo markii madaxweyne donald trump uu xafiiska la wareegay bishii janaayo ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa meesha ka baxay toddobaadyo gudihiis iyadoo khubarada dhaqaalaha maraykanka oo ah dalka dunida ugu awood weyn xagga dhaqaalaha ay sheegayaan in laga yaabo in dhaqaalaha maraykanku uu hoosudhac aad ah sameeyo muddo toban sano gudahooda ku dhowaad hal bilyan oo qof oo ku nool caalamka ayaa la xaqiijiyey inay guryahooda isku godoomiyeen kadib markii dalal badan oo dunida ah ay ku dhawaaqeen xaalado deg deg ah oo ay kula tacaalayaan cudurka coronavirus dadkan intooda badani waxaa saameeyay amarada dowladahooda ay ku amreen inaysan guryaha ka soo bixin halka kuwo kalena ay ku qasbanaadeen inay qaataan amarada bandowga lagu fulinayo karantiilka guud dalkan maraykanka in ka badan saddex qaybood hal qeyb shacabka ayuu saameeyey amarka ah in dadka ay guryahooda joogaan dadka ku nool dalalka talyaaniga sbain iyo magaalooyin kale oo ku yaala faransiiska iyo kuwo kale oo yurub ah ayay dadku guryahooda ku qaadanayaan toddobaadyo karantiil ah latin america dalalka venezuela argentina el salvador iyo bolivia ayaa ku dhawaaqay xaalado deg deg ah oo karantiil ah colombia ayaa iyaduna dadkeeda gelin doonta karantiil talaadada qaaradda afrika dalalka tunisiya iyo ruwanda ayaa noqday dalalkii ugu horreeyay ee dadkooda ku amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamanei ayaa khudbad uu maanta oo axada jeediyey waxau ku sheegay ama ku tilmaamay soo jeedinta maraykanka ee ah in iiraan ay ka caawiso la dagaalanka cudurka coronavirus mid la yaab leh inkastoo xiisad kacsan ay ka dhex aloosan tahay labada dan oo cadow isku ah muddo dheer washington ayaa soo jeedisay in gargaar bini aadannimo ay u fidiso iiraan oo la halgamaysa cudurka dilaaga ah ee coronavirus iiraan ayaa ah dalka ugu daran ee bariga dhexe ee coronavirus uu si aadah u saameeyey iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya kun iyo shan boqol oo qof ayna cudurkaasi la ildaran yihiin labaatan kun oo qof oo kale marar badan ayuu maraykanku soo jeediyey inuu iiraan ka caawiyo inay la dagaalanto coronavirus waxaa lagugu eedeeyey inaad fayraskan abuurtay ma ogi haddii taasi ay sax tahay laakiin waa wax lala yaabo inaad rabto inaad caawiso iiraan ayuu khamenei ka sheegay telefishinka isagoo la hadlayay maraykanka xiisada labada dal ee maraykanka iyo iiraan ayaa sii labakaclaysay tan iyo markii madaxweyne donald trump labada kun iyo sideed iyo tobankii uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la galeen iiraan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii uuna dib dalkaasi ugu rogay cunaqabateyno dhaqaale
halka warkaasi aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen wararka ka imaanaya magaalada afgooya ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ama galabta taliyihii booliiska ee magaaladaasi iyo saddex ka tirsanaa ilaaladiisa lagu dilay qarax galabta lagula eegtay agagaarka deegaanka lafoole faahfaahinta ayaa wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh uu ka wareystay mid ka mid ah goobjoogayaasha ku sugan deegaanka uu qaraxu ka dhacay oo lagu magacaabo cabdulqaadir cali iidle
keligiis ma ahayn rag badan oo madax ayaa la socday oo gudoomiyaha maxkamada kamid yahay iyo ciidamadii iyo sida ku-xigeenkii daraawiista ceelasha biyaha ayaa ka wada imaanay saan ay tahay dhul oo qof leeyahay ayaa lagu soo wareejiyey dhulkeedii loo soo sharciyeeyey kadibna mar alla markaan soo baxnay ayakii asiga kalihii uu naga soo hormaray gaarigaa ka awotay xaalo la foola intaan la soo gaarin ayuu qaraxi dhacay mar alla markuu qaraxi dhacana xabadaa meesha ka bilaabatay waa la isku dhex yaacay saan ay tahana kulli dhimashadii kaliyaha iyo iskaaska raar kamid ah oo saddex ah ayaa ku geeriyootay wax kale oo hadda ilaa hadda ah xaqiisanay ma jiraan laakiin baaristii weli way socotaa waa gartay marka halkay wax ka dhaceen dalsharaad naga sii waxay wax ka dhaceen xaawo caddi markaad soo dhacto dalcadda aad soo korto meesha laba dhagax oo dirboonti a taala labadaas dhagax ayuu cabdibilaha meeshaasoo qarax ka dhacda waa gartay marka waxay ahayd miyan dhulka lagu aasay mise gaariga ayaa loogu xiray keliyaha qaraxa maya qarax dhul gaari lagu xir maaha qarax dhul lagu aaso ah qarax dhul lagu aaso waa gartay marka yaad isleedahay wuu ka dambeeya qaraxa lala beetay maanta wallahi taliyaha dhibaan lama soo magacaabin in muddo ah ayuu taliyo ka ahaa degmada afgooye uu joogay kulligu muddo adiga saddex sano oo dhan baa inta uu joogay taliyaha kulliba qaraxaas qolada ka dambeysana waa la ogyahay anaga dhanna waa wada ognahay ma jirta marka qaraxa taliyaha saldhiga degmada afgooye cabdulqaadir cusmaan mursal nuunow cid ilaa ay hadda sheegatay maya ilaa ay hadda cid sheegatana ma jirto saan ay tahane waa ka warsugaynaa waana ka warsuga meedkii waa lasoo qaaday waa la keenay dhaawacina isbitaalada loo qaaday waxii warbixin oo kale ah sidoo kale gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha degmada joogo ayakaasi ku wareejinaya mar dhow haddii walaa yirahdo ugu dambeyntii marka xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay haatan waa sidee way degan tahay waa maasha allah hadda wax barabaleen hadda kama jiro ciidamadii qaara meesha ku maqan ilaa ay haddana ayakan ka wardhowrayna insha allah aniga hadda waan kasoo tagnay meeshii degmadii aan jooga aniga hadda
kaasina waxa uu ahaa cabdulqaadir cali iidle oo ka mid ahaa goobjoogayaashii qaraxii uu ku dhintay taliyihii ciidanka magaalada afgooye allaha u naxariistee waxaana uu waramayay waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
magaalada muqdisho waxaa maanta shir jaraa-id ku qabtay guddiga doorashada qaran oo ku baaqay in la dedejiyo dhammaystirka sharciga xisbiyada si loogu diyaariyo dalka doorasho laga qorsheynayo waddanka oo dhan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
shir jaraa-id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare iyo golayaasha sharci dejinta uga codsatay inay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada si xisbiyadu ay u noqdaan kuwo rasmi ah iyadoo sharciganna uu iminka hor yaallo golaha shacabka guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kow dhinaca kale xaliime yari ayaa soo dhoweysay meelmarinta sharciga doorashooyinka madaxa bannaan ee ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamanka soomaaliya waxaana ay muujisay in guddiga doorashooyinku uu awood u leeyahay inuu qabto doorashooyin dalka ka dhaca marka uu idlaado muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa guddigu wuxuu jiraa ku dhowaad shan sano maalintii qolkan lagu wareejiyo oo aan xasuusta maalinta ahayd oo sagaal qof uu ka koobnaa ilaa hadda uu kor u dhaafay boqol iyo toddobaatan howlwadeenno wuxuu u diyaar garoobayay siduu laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kowga doorasho u qaban lahaa intii la doono aan ku kalsoonahay inay u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay doorashadaas qaban karaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhoweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka soomaaliyeed iyo geedi socodka hanaanka dimuqraadiyadda konton sano kadib waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhoweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka wakhtiyaysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor wakhtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareerayso shirka jaraa-id ay maanta qabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayay muhiimadiisu tahay in labada gole ay ku dhaqsadaan meelmarinta sharciga xisbiyada si aanay doorashooyinka dib uga dhicin wakhtiga loo asteeyey waxaana jirta in ilaa iminka ay isi soo diiwaangeliyeen siddeetan iyo saddex xisbi siyaasadeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned xasan dhegeystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar islamarkaasina dhiga daraasaadka siyaasadda iyo amniga rofesor aad ayaan kuu soo dhoweynayaa waadna mahadsan tahay wakhtigaaga inaad noo hortood naga ogolaato inaad barnaamijka nagala qayb gasho waad mahadsan tahay zahra adiga iyo dhegaystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galaya waan salaamaya waayahay toddobaadkan saa la socona shir ayaa kusoo gabagaboobay magaalada garoowe ee puntland waxaa jira shir kaloo ka dhacay magaalada muqdisho maamul goboleedyada qaarkood dowladii dhexe waxbaa tabasho ay kala dhexeysaa marka waxyaabahaasoo dhan marka laisku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dowladii iyo qaar ka mida maamul goboleedyada is isku fiicneen taasi waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yay tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dowladda dhexaa laga rabaa inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaraciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga rabaa in dowladii federaalka maadaama ay tahay saldhigii ay ayagu uga dambeeyaan wax walbaba
horta waa mahadsan tahay waxaa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan soomaaliya markii dalkii yani xukunkii militariga ahaa uu ka dhacay dood badan oo waxaa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loo loo loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu uu urursan yahay oo central ahoo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda weli aan meel la isla dhigin oo soomaalidu aysan weli hadda meel iskula ururin waa jirtaa dastuurku inuu leeyahay soomaaliya waa federaal laakiin guud ahaan waxaa jirta anagu maraan samaynay baxdi iyo heritage iyo aan aan actually aniga aan qayb ka ahaa toddoba sano ka hor waxaan dadka markaan wareysanay siyaasada daneeya waxaa noo soo baxday afar sababood oo ay aada ugu daneynayaan in la helo xukun baahsan oo midda koowaad ay tahay kalsooni daradii dhacday dagaaladii sokeeye dartood inaan dadkii iyo qabaa'ilkii iyo dadkii qabaa'ilka hogaaminaya aysan is-aaminin midda labaad oo ah dadku inay doortaan madaxdooda oo awal meeshii de guddoomiye gobol ay magaalo madaxda usoo magacaabi jirtay ee ayagu hadda doortaan iyo midda saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogaan oo berigii basaboorka iyo laysinka iyo maxaan ku idhaha jaamacadda iyo wax walba xamar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay markaa degan yihiin dadku ay adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina gocasho aada muhiim u ah oo xataa hal abuurka soomaalida qaarkood adaan carab iyo ay dhihi jireen yacni sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaay ayaa arrintaasa ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambayso oo ah muqdisho oo wax laga gocanayay oo wax alla wixii dalku hanti iyo xoolo lahaa la geliyey iyadiina duntay oo marka dadkii uu cayr noqday oo markaa waxaa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka kasoo baxa ama dibadda ka yimaada ha la wadaago horta afartaas sababooda dadka soomaalida ka dhex buuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dawlad baahsan qolyahan nala shaqeeya ama danta nagale oo etoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaara u riixayeen soomaalidii warlordska u badnayd markay ku kulantay kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha soomaaliya isku raacday laakiin dhowr iyo labaatankii warlord shirkii imbagati iyaga talada loogu noqonayay go-aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah cartana waxay qaadatay wax regional autonomy la yidhaahdo laakiin adigu kan hadda dastuurka ku qorana ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii lagu qoray waa kaa hadda nidaamka federaalka ah marka saas loo loo loo loo loo qiimeeyo marka dawladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dawladaha gobolada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaala dawladaha goboladu waxay u dhaqmaan sidii dawlada madax banaan oo haddayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax banaan oo iska iska freelance gareeyo meeshay rabaan aada iyo oo dastuurre intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan annakaa iska leh iyo dawlad dhexe ooba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dawladda dhexe ahaa inay soo celiso marka runtii caqliyo hadda kalaash culusaa meesha marka ka muuqda waayahay caqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa usoo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan siino gabadha ugu horreysaa siinaya hargeysa joogtaa soo dhawow magaca ku bilow waan ku salaamayaa saare cabdi axmed iyo walaalkay afyaro cabdi cilmu aan aada ugu faraxsanay maanta ina codkayga iyo codkiisa isgaarayaan maasha allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu waxaan ahay saabdi ibraahim ismaaciil oo hargeysaan joogaa walaalo waxaan anigu horta aan filayaa markaynu eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dawladii awooda badnayd ee xisaabeeda awood waxayla xisaabtareen iyo wadashaqayn iyo sharaf badan ka muuqdo farmaatay cali xasan cali khayri ay yihiin taana waxaa tusaale inoogu filan mar haddii xukuumadani daylankii dibadda in la casiyada ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dawladii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dawladii dhexe la sharfo mideeda kale soomaali walaalkay afyarow anigu waxa la yidhi saalaysyaashaa dhamaysto waxaan ka xumahay soomaali waxa la yidhi dab loo wadama quusto yacni soomaali hadalkeedaba qaabaa ku qabanaysa markii beri dhaweytooda shanta maamul goboleed ay isugu tegay magaalada nairobi dawal iyo mamoota mid walba hoteelkiisugu ku booqday xisbiyadii imika doonaya inay mid kamida soo bandhigaan mid samaystaan turkigay arrintoodii la doontay dalkoodii maxaa ka dhacay waxaan oran lahaa soomaali war walaalayaa isdhegaysto annagu soomaali baan noo wanaagii baanu ku farxaynaaye codkiina iyo wanaagiin waxaa meel maray imikaadii anu soo noqdo lagu qabtay magaalada garoowe madaxweynaha walaalkay siciid cabdilaahi deni ee maamul goboleedka puntland inuu dalkiisa isugu yeelo way fiican tahay laakiin waxaad moodaysa isaga jecelaysano xilli cudur adduunkii laga kala yaacayaa uu jiro ayuu isaguna dadkii hool isugu keenay haddana waxaan maqlayay isagoona dowlad ilaa maamul goboleedadan marmarayaayo waxaan isugu tegaynaa magaalada muqdisho si shan gobol nabadeed noo fidhiyo taasina waxaa iskala daeen madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha ugaa taa keeni kara ee sow maamul goboleedadii ma muuqatin ma muuqdaan ma muuqdaan walaala inaanay kala garanayninba sii iyaga inay guddoomiye iyo ama barufaab gaban yihiin iyo kii madaxweynaha qaranka inaanay kala garanaynin waata waad mahadsantaha faadumo lagu wadaagaase waa lagu salaamaya aad baad umahadsantaha faadumo maxaad ugu jawaabi lahayd faadumo faaduma runtii aad baad u mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su-aashaadaba dareenkaagana aan runtii waan fahmay arrinka su-aasha i think oo aan isleeyahay meeshaas aniga way igaga aadan tahay de xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay iyo inay xun tahay waa su-aal kale laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay siciidani doorkii oo isagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dawladdu lahayd oo wa maxaa isaga ka xil saaray inuu tago gobolada uu meelaha soo marmaro waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahaan isleeyaha shaksi ahaan ha laakiin de guud ahaan waxaaba u faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan cadaynaynin marka dastuurka ilaa uu ka dhamaado wax laga xaliyo sidan un baa la iskaga laalaadayaa dowladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramarooqsato maxaa ka mid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun ad adag Een, hadda horta waxa eh, mushkiladda ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la la is- la yiri waa waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dawladdu gacan ugu yeelatay u maareysay ay bal matalan ha ugu darnaado tii eh, koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamayay ay xirtay mid ay iyadu waratayna ay keentay Een, arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda eh, galmudug oo iyaduna runtii eh, culaysadeeda la timi Mhm.
Eh, arrimahaas ayada ah waxaa ka soo muuqday daahiro dhehayso een, annagu yani wixii aan rabnaan samaynan oo xitaa baahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan Mhm.
waxa eh, ay iyagu ka door bideen inay shaksi shaksi ku bedelaan Waa- iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasiraayo waxyaalo doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka markaa idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen marka kalsooni darradii jirtay ayay aada runtii usii U fogeeyeen kor- u ayaan kortay isleeyahay taasna.
dhaqanka noocaasa markuu Way.
mushkili waa tahay dhegeysto kalean khadka siinayaa jooga magaalada muqdisho soo dhowo walaal ee dhegeystaha nagu soo biiray hadda waan dhawahay saaraay adiga martida dhicitaanka dhageysta waan salaamay magacayga waa cabdicaziiz cali sirde oo jooga magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya fikirkeyga aniga mid aan soo jeedinayo waxaa weeyaan saaraay in maamul goboleedyada ayagaa u baahan dowladda dhexe marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe somaaliya waxaan sababa uga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii soomaaliya loo qaatay waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsaneen xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka taas oo sababtay afartii sane ee dowladan uu hogaamiyey madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo in aad u aragtid saddexdii sano ee lasoo dhaafa in xoogaa ay aada ugu mashquulsaneed xalinta ama xalin helidda khilaafka xooggan ee weli jiitana ay maamul goboleedyada qaar haysta waay marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bislayn rabinna in ay xiriir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasna waxaa loo malaynayaa eh, in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale oo derisa in xoogaa ay waat eh, waa gacan mahadsantahay haatinayaan mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe saar waa ku salaamaya waxaan joogaa gothenburg sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su-aasha in aan dhinac kale kasoo galo oo aan idhaahdo n marka la leeyahay xiriirka dowladda n iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeenayso n ilaa n inay ishaystaan entities kala madax banaan oo aan shuqul isku lahayn marka halkaas horta eh, cilada ka taagan waxaan aaminsan inay tahay n sharcigii oo aan la raacaynin iyo maxkamad dastuuriya oo aan jirin n midda kale yaa xataa haddii su-aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka mar kasta manbac ama masdar ama il u ah waxaan aaminsanahay inay maamul goboleedyadu bilaabaan sababto waxay tahay mar kasta xitaa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladu isbedelaan khilaafku halkiisa ayuu kasii taagnaadaan mid kamid a madaxda maamul goboleedyada maalintii uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa waddanka soo martay mid uu heshiis leeyahay ma dhece marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa xaqiiqadaa soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahdo dowlad kasta oo uu isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno midda kale haddaan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo difaacaynin anigoo koobaya ha haddii aan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa hadda wixii beri dhowaad ka dhacay puntland oo gudoomiyii baarlamanka meesha laga saaray waxaan iska indhatiraynaa nin isdoortay oo yidhi aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobol isagoo aan marin wadadii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowladda un baan eedeynayna mase maamulada laftooda waa u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawduuc ah wax u yani falanqeyno mise yani waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenahay khilaaf baa taagan annagoon ka hadlin ama u degin duxda ama biyodhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo waata arrinteena guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay profesor afira cabdi cilmi kama tirsano dowladda kamana tirsano maamul goboleedyada balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijka uu marti noogu yahay asaga profesore waa kala wuxu waa kala baxsan yihin hadda annaga waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran soomaaliya waxaa laleeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functionska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku caddaa lahayd weli lama dhamaynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo oo oo la yidhaahdo dowladda dhexa iskale inta kalena waa laga doodi doonaa saasay hadda meesha ugu taallaa aritinka ninka hadda ugu dambeeya magaciisa ma xasusto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowlada dowladaha gobolada qeyb ma kuleeyihiin dhibaatada dabcan waa kuleeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaan iska aadaan oo say rabaan ay u dhaqmaan de waan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysanba dowlad ka tirsanayn oo function gaara aysan matalayn oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhib ka dhib tahay ma aha hebel iyo hebel ma aha dadkan waana imaanayaan waa baxayaan waxa waaye nidaamkii waxaan kala celi lahaa dowladda dhexe maxay leedahay dowladda goboladu maxay leedahay dowladaha goboladu maxay leeyihiin maxay isla leeyihiin yacni arrintaas ayada ah constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama lama lama lama lama dhamayn waa tahay waa gartay si fiican marka aad baad umahadsan tahay waad waad maqashaa ood ku qanacday soomaha maxamed jawaabtaas waa tahay professor afere maxaa la gudboon dhinacyada muxuu yahay xalka anigu kolley uma arko waxaan inay systemka ka maran yihiin shaksiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan oo ama waxaan jirin ayay mid walba uu durugsanaya uu wax ku sheeganaya markaad hadda dhegaysato nimanka gobolada dastuurkii baa lagu xadgudbay kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe markaad dhegeysato marka macnaha waxaa waaye dastuurka la sheegaha aan aan aan aanba yani lagaqoloba siday rabta u jiidataa oo qolo walba siday rabta u jiidata nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahay aniga shaqadaan iyo ma taalo saana uma fahmin marka saasayna u soconaysaa marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye hadduuna systemku jirin qofku wuxuu rabuu la meeshuu rabuu la aadayaa siduu rabo ula ula dhaqaaqaya arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko waxaan arkaa wax oo oo just power struggle oo qolo walba siday rabtay u riixanayso waxaan cidna ma dooran dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummad soomaaliyeed ay ku heshiisay waa wax la la isku geegeynayo oo tartiib la la la maaragtay la kufaakicinayo marka waxaa la rabaa qoladan dowladana hadda dhaqan kuma anaan arag dowladda dhexe hadda uu maxamed jecel yahay dhaqan oo rule of lawga inay ixtiraamayso oo ay maxaan ku idhaahdaa institutionskii ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag waxyaalaha kalsooni darrada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna kamid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho inay speaker cayriso inay ninkii maxkamadda sare u sarreeye cayriso in ay yani dis waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo xusuusinayaan yani aan fogaaleyn aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn kuwan kale ee dawladaha gobolada ee dawlada shisheeye iskala heshiiye meeshay rabe iska cidday rabaan lacag ka qaadanaya iyaguna de dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo waxa ay waxa laga rabo marka waa waa nin walbow taagtaa tillaabso jugjug meeshaada joog kalsooni daradii soomaalida iyo qabaa'ilka u weeyaan okay waa tahay ee dhegeysto kale ayaan khadka soo gelinaya isla maraykanka gudihiisa joogo liban haddaad imaqlayso soo gal wallaahi naaroy waxa weeye dalkan dawlad baa loo doortay shaqadaana dawlad baa iskale inay qabato maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii dee dastuurka ku qorneyd oo markii horeba loo qaabeeyey dawladduna iyadu monitarigarayso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato marka waa nasiib daro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dawladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iya kana dhex shaqayso arrintaana hadda arrintii puntland oo kale oo madaxweynahooda uu ku dhawaaqay arrintii la rabay dawladda dhexee dalku inay qabato way fiican tahay in la isu yimaado laakiin dawladda haddaysa isugu yeerin hadday ayagii dhahaan shir ayaan isugu yeeraynaa nabadeed oo dadka aan dhinacyada isugu keeninaa maxaa dhiboo jiro sidii la rabay soo maaha may way fiican tahay waa wax fiican weeye iyada laftigeedu laakiin barnaamijka laga hadlaya waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dawladda shaki soo kala dhex galo waa waa waa arrinta la rabo in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ma dawladdaa khaldamisa maamul goboleedyada dalka dawladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dawladdan lagu doortay maxay ay maanta ka haysaa maamul goboleedyadii meeye xaggee joogaan dalkii ma isku furan yahay nidaamkii federaalku ma shaqeeyey oo shaqadii la rabay in dawladdu ay qabato marka heshiisiintu way fiican tahay laakiin doorkii dawladnimadu saare waa ka maqan yaha meesha marka dawladda gabtay ayaad leedahay hooshii la ogmaday boqol kiiba boqol marka aan fiirina qaabka hadda wax ku socdaan dawladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay inta badanna waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasadii kore ee dibadda iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasadii dalka nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhamaystiri lahaa iyadoon waxba ka qaban waxaad moodaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah marka waxaad fiicnaan leedahay arrimaha geeska inay xoogaa bal intay u kaadiyaano baltii gudaha ay ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu waayo aad baad umahadsantahay liban adaa mudan saaran waa tahay dhegeysto kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisa uu ka hadlay oo wax su-aala uusan qabin dhegeysto kaleaan siinayaa oo qadkaasna ku jiro soo dhawo walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa joogaa wadanka sweden su-aasheeda oo ku aadan khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleeda iyo dawladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyinka hora dawladdan dawladda ka horreysay xataa way soo jirtay waxaan u malaysaa in maamul goboleedu ayagu fahamsaneen sharciyada loo diyaariyey inay raacaan waxaa dhacday marka dhowr mar aa jirto shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka kasoo qayb galeen laakiinse waxaa umalaysaa dawladda dhexe inay waata dib ha noogu celin adoo mahadsan intaas su-aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadka ee qaar ka mid a hore u sheegan aragtidaada horaa loo qaatay marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhowaa ma laga yaaba markaan in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dawladda dhexe iyo maamul goboleeda oo danaha looga hadlaayo qaranka soomaaliya wallahi horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dawladda dhegeystaan mise dawladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhegeysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dawladda dhexe ay leedahay ama dawladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kolley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dawliga ah ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dawladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga saboortiga ee dhaqaalaha ay siiso marka marka marna ma aha dawlad xor ah oo oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma ah marka sidii kuwii horena waa loo telin jiray tanna ilaa xad yacni waa waa intii inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey haddana de structureski waxba iskama bedelin amisom baa waardinaysa boorsada oo international community a uhaysa maxaan ku irahdaa aqoonsiga iyagaa uhaaya marka markii qolo ay xoogaa ismadax taagto waxaa la yidhahdaa hasaan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirina marka leverageskaas oo dhan maadaama aysan hayn waa ku qasban waa ku qasban tahay dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo kulligood in noucan ma ay si un wax isula gartaan aniga shirkan garowe waxaan u arkaya shir oo fiican inuu yahay oo runtii dawladda dhexe madaxdii ay ay u dirtay iyo nimanka wasiiradaha ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo way la garnaqsadeen publicly oo la garnaqsadeen ay leeyihin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha sharciga kuma waafaqsana annagaa idin matelna na aqbala yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin wayna fiican tahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madaxoo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynayo la bedelo oo asagaas meel meel meel meel la saaro wat power sharingkaasna meel layskula ogaado intaasaa ugu muhiimsanaan isleehay dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya soo dhowo walaal magacaaga su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guule doodana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhiimada shirki garowe wax fiicanna wuu lahaa waxyaabaha xunna waa ka soo baxeen sidii annagu soconayna hade waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah wadankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka saabka hadda aan u fahmeyn soomaalidu ma ahan waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo aruursan oo mas-uuliyadda wadanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn haddii iisan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weeye shanta fagax bay noqonaysaa anigu markasta waxaan taageersanahay qaabka hadda ay ku wada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido sida hadda ka hor madaxweynaha u sheegayna ayagu waxay leeyihiin maamul daadejin daadejin moogiya waxyaabaha mas-uuliga ah oo wadanka ka go-aan gaaristiisa ah arrimaha waaweyn waxaa weeye waxba kuma lahan teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto dowladda waxaa weeye maama shanta maamul goboleed somaliland ayada hadda waxaa weeye waxayna waada gooni oo wadahadal baa socdo laakiin shantan kale oo soo hartay dowladda koonfur galbeed waxaa weeye wax beelaha kama maqlin oo dowladii ayadu way wada shaqeynayaan hirshabeelle waa lamid iyo galmudug iyo gobolka banaadir wax hadda ay wax ka jiraan midaan kale kismaayo ayadana hadda hadda maamulka kama jiro oo waxaa weeye wixii kasoo baxay beesha caalamka iyo dowladda intaba way isla diideen waxaa weeye marka marka ayada maamul loo sameeyo un baa la arki puntlandna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna way jirtaa waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna way jirtaa marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa puntland waa soo oo soo koobaya marka waxaa haboon in maaragtay soomaalida maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco waad mahadsantihiin bahda v o a aad baad umahadsan tahay waa tahay maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii professor afyare cabdicilmi wallahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iiga muuqata federaalnimada iyo waxa la sheegaa fahamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn haddii anigu hadda warqado dhowr hoon qorayaa jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akristaan ha akristaan ayagoo qaar af soomaali ku qoran yihiin qaarna af ingiriis ay ku qoran yihiin federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeeya u macneeya maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dawlad dhexe oo urursan oo daamse wax noocaas oo kalea taa maaha laakiin mar kale iyo wakti kalea laga hadli doonaa nuxurku waxa waaye anugu waxaan qabaa inta dastuurku qabyada yahay aad bay u adkaanaysaa in la la la la la habeeyo oo la isku haayo oo dawlado kala heera oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay lasoo saaro aad bay u adkaanaysaa wadadan hadda ay qaateen dawladda dhexe oo ah in maamulladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ee u yeelaanna waa xal oo aan aan waaraynin oo xal oon iska maaragtay kumeel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay kaleeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maantana way soo noq maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berrina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanayaan aad baad umahadsan tahay professor afyare cabdicilmi aad baad u mudantihiin dhammaantiin kaasi waxa uu ahaa rofesor afyare cabdi cilmi oo isagu daraasaadka siyaasadda iyo amniga ka dhigay jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa waxaana uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida puntlandba dhowaan ay sheegtay ay tahay in ay ayagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dowladda dhexiyo maamul goboleedyada guud ahaana barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo
sahra cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal bisha aynu soo dhaafnay ee febraayo ilaa maantadan aynu joogno waxaa dunida fara kulul ku haya fayraska korona loo bixiyey ee jidkaya xaraare sababta u noqda cudurka isla covid sagaal iyo toban aqoon-yahanada hay-adda huu ay ku magacaabeen waa safmar muddo gaaban boqolaal qof nafta ku weysiiyey kuman kale iyaga oo xaraaruga ay hadda la jiifaan meeshii lagu arkana haddiiba sidii gubato ugu fida halkan markaan maraayo malahayga su-aasha kugu soo dhici kartaa waxay tahay cudurkaas iyo barnaamijkan dhaqanku meesha ay iska soo geli karaan kuu sheegaye waa af soomaaliga iyo sida beryahan fayraskaas looga warramo dhowrkii toddobaad ee arrintaasi ay wararka ku jirtay welina way ku jirtaaye waxaa idaacadaha iyo telefishinada af soomaaliga wax ku tabiya laga maqlaayay iyada oo wariyayaasha intooda badani ay leeyihiin dalka talyaaniga waxaa si xawli ah ugu faafaya caabuqa coronavirus ama ilaa hadda waxaa dalka iiraan caabuqa coronavirus ugu geeriyooday dad tiradoodu ay gaadhay intaas iyo intaa waa oraah aan laga fiirsan iyo qalab laba jibbaaran marka hore coronavirus isagu cudur ma ahee waa virus waa cudurside sidaan soo sheegayna xanuunka uu sababaa wuxuu leeyahay magac u gaara oo waa covid sagaal iyo toban bal horta taas inay wariyayaashu maanka ku hayaan ayaa habboonaan lahayd haddii wax ay ku duraani aanay jirin marka labaad waxaa isna beryahan si xad dhaafa warbaahinta soomaalida ugu badan ereyga caabuq kaasoo ay muuqato isaga oo macnihiisa aan loo dhabagelin howlwadeenada warfaafinta soomaalida in midba uu midka kale ka amaahanayo kolka caabuqow maxaad af soomaaliga ku tahay wax kale ma ahee meel jidka ka mid ah ayaa qofka nabar kaga dhacaa maalin iyo labo kadib ayuu nabarkaasi bararaa dabadeedna gudihiisa ayay malaxi ku samaysantaa taasoo markii la faro dilaacda ama iskeedba inta af u yeelata wixii ku dhex samaysmay ay dibadda u soo baxaan caabuqu waa kaas magacyo kale oo la macno ahi ma jiraan haah waa jiraano waa caalir ama waa fasas ama waa hurgun ismaaciil mire ayaa tix gaaban oo uu jeer mariyey ereyga caabuqa ku daray nin ay coloobeen oo godob hore ka hayay isaga oo u hanjabaya ayuu ereygaas adeegsaday wuxuu yidhi macido ee abeesadu kobbay caasha dhigataaye cawska iyo xaabkay gashaa calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo yay cadho la toostaayee canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeedi waa tahay hablaha wararka idaacadaha tabiya middood ayaa waxay ka warramaysay nin magac leh oo ku noolaa meel dalalka yurub ka mid ah si lama filaan ahna coronavirus uga qaaday nin kale oo ay xidid ahaayeen labada midkood ayaa kan kale walaashiis qaba markaas bay tidhi hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin dumaashigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen waa weer qalada maxaa yeelay ninku oorida uu qabo walaalkeed waa u seedi walaasheedna waa dumaashidiis macnaheedu wuxuu yahay laba ninay dumaashi isuma noqdaane seediyaal ayay isu noqdaan sidaa darteed waxaa habboonayd in gabadhu tidhaahdo hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin seedigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen sidaan mar walba idhaahdana waxaa ila hagaagsan in erayada ku cusub uu weliyuhu waayeelka ka toydo amaba qaamuusyada qoran uu kala tashado inta aanu adeegsan isaga oo aan hubin macnahooda dhabta ah cudursidaha corona waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah kumankii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysan jiray xaramka makaad inay aad ugu yaraadeen taasina waxay dhacday dowladda sacuudigu markay soo saartay go-aan dulucdiisu tahay goobtaas muqadaskaa in sideedii hore aanay dad fara badani ugu kulmin tallaabadaasoo looga jeedo in fayrasku aanu si baahsan ugu dhex faafin muslimka cimraysanaya ee dunida ka kala yimid dharaartii go-aankaa la soo saaray tii xigtay ayaa idaacad aan dhagaysanayay waxaan ka maqlay weliye markuu si faahfaahsan arrintaas uga warramay hadalkiisi ku soo gebagabeeyey sidaa daraaddeed maanta xaramka makaad waa cidlo taasina waa qalad maxaa yeelay ereygu waa cidla ee cidlo ma aha la waxay ka timid la-aan wax aan la haysan wax aan la lahayn ama wax dhiman tusaale waxaynu nidhaahnaa hebel waa lacag la-yahay ama magacyada eebe ee wan wanaagsani waa boqol mid la marka cidla waa meel aan dad iyo xoolo toonihi joogin marar badan waxaa la yidhaahdaa cidla ciilsila oo looga jeedo meel hebla cidima joogto oo isaga oo socoto ah qofkii ay qorraxdu ugu dhacdaa heli maayo cid uu ciilsado ama uu ku hoydo amaba uu weheshado erayada cidla ciilsila iyaga oo sidaas isula socda waxaa gabay ku darsaday sayid maxamed cabdilla xasan sida la ogyahay cali dhuux oo ay col ahaayeen ayaa af iyo adinba kula dagaalami jiray dabadeed muddo dheer ayuu ahaa nin ay daraawiisha raadiso oo haddii la helo aan la bixiyeen sidaa daraaddeed gabyaagu wuu maadan jiray dadkii yaqiini siday iigu warrameenna waddooyinka waaweyn kuma sodcaali jirin welibana meeshii la sheego in daraawiishi ka soo dhowaatay shan geedi ayuu ka fogaan jiray gabayadii haddaba uu sayidku u tirin jiray ee dhaarta iyo dardaarwarinta daaranaa erayadaasina ay ku tireen ayaa waxaa ka mid ahaa waadiga cidoodaye haddaad goraya cawlowdo ceelkii danood iyo haddaad caada kor u dhaafto carsintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege waa lagu camaadaye wad baa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceeriga badeed yaa ku soo celin wuxuu sidaas ugu hanjabo oo sidaas u wadaba wuxuu yidhi cidla ciilsanaad waxaa u kaca dabad calool weyne waa ninkii cayuuntooda dhaqan caacis dhaafsadaye waa ninkii sidii reer canjeel caanihii qubay kolka weliyihii xaramka ka warramayay sow kuma habboonayn inuu yidhaahdo cudursidaha korona dartiis maanta xaramka makaad waa cidla dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa nala soo codsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha oo gebi ahaanba ku saabsan saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay kubadda cagta ee caalamka guddoomiyihii hore ee kooxda real madrid lorenzo sanz ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka tirsan bahda kubadda cagta dunida ee u dhintay xanuunka coronavirus kadib markii uu sabtidii ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada madrid sanz oo ahaa lix iyo toddobaatan jir ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyey wiilkiisa lorenzo sanz junior waxa uu sheegay in isbitaalka loo qaaday talaadadii kadib markii ay neefta dhibtay wargeeska ilmundo ee dalka sbain ayaa sheegay in lorenzo sanz uu u dhintay caabuqa corono sanz ayaa guddoomiyey kooxda real madrid muddadii u dhexaysay kii ilaa labadukun xilligaas oo ay kooxda ku guulaysatay laba koob oo ka tirsan koobka champions leaga yurub iyo hal koob oo ah horyaalka sbain maanta oo axad ahna ciyaartooygii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyo inuu cudurka coronavirus ku dhacay ayaa ah laacibkii hore ee khadka dhexe ee kooxda manchester united marwan falayni war lagu daabacay barta internetka ee kooxda uu hadda u ciyaaro ee shandoon lunen ee dalka shiinaha ayaa lagu sheegay in marwan laga helay xanuunka waxyar kadib markii uu dib uga laabtay shiinaha kooxda shandon waxay sheegtay in ciyaaryahanka uusan qabin wax xumad ah haatanna la karantiilay marwan falayni falayni oo asal ahaan ka soo jeeda dalka morocco balse ku dhashay dalka beljim ayaa ku biiray kooxda shandoon ee dalka shiinaha bishii januari ee sannadkii hore dalka talyaaniga haddii aan fiirino kooxda a c milan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday in kabtankii hore ee kooxda haatan ka mid ah maamulayaasha naadiga bawlo maldini iyo wiilkiisa daniel maldini oo weerarka ugu ciyaaro milan hadda la xaqiijiyey inay qaadeen fayraska corono war lagu daabacay barta internetka ee milan ayaa lagu sheegay in bawlo maldini uu xidhiir la sameeyey qof qabay xanuunka sidaasina uu ku qaaday waxay miilan sheegtay in isaga iyo wiilkiisa ay xaaladoodu wanaagsan tahay bawlo maldini oo hadda ah agaasimaha dhanka farsamada ee miilan ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah daafacyadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta dunida iyo xulka talyaaniga wiilkiisa daniel oo hadda ah siddeed iyo toban sano jir ayaa xilli ciyaareedkan markii ugu horraysay u saftay milan laakiin sida aabbihiis iyo awowgiis kama ciyaaro difaaca ee waa weerar kooxda yuventus ayaa iyaduna noqotay kooxda ugu badan dalka talyaaniga xagga qaadista cudurka coronavirus kadib markii ay xaqiijisay in saddex ka mid ah laacibiinteeda uu haleelay cudurka xidiga weerarka ka ciyaara ee kooxda yuventus iyo xulka argentiin paulo dibala ayaa noqday laacibka ugu dambeeyey ee ka tirsan yuventus ee la xaqiijiyey inuu cudurku ku dhacay waxa uu ku biirayaa ciyaaryahanada kale ah blaise maturi oo qadka dhexe ka ciyaara una dhashay dalka faransiiska iyo daniel rugani oo difaaca ka ciyaara kana soo jeeda talyaaniga oo horay uu cudurka ugu dhacay cudurkan dartiis ayaa guud ahaan dhammaan ciyaarihii kala duwanaa ee isboortiga yurub iyo caalamkaba ay u xirmeen ilaa inta xal looga helayo fayraskan dhegaystayaal wararkii ciyaaraha intaa ha inoo joogeen waa tahay dhegaystayaal goordhow kaalimihii heesaha ayaanu jalleci doonaa balse intaas inta aanan u gudagelin heesaha bal aan ka codsada maxamed bashiir cabdiraxmaan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka mahadsanid nuur wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka lafoole lagu dilay taliyihii bilayska ee magaalada afgooye goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in dhame cabduqaadir cismaan mursal nunow iyo saddex ka mid a ilaaladiisa ay ku dhinteen qarax lala beegsaday goobjoogayaasha ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu aasay waddada dhinaceeda oo ka dhacay jidka isku xira muqdisho iyo afgooye ururka al-shabaab ayaa inta badan miinooyinka ku aasa deegaankaasi islamarkaasina sheegta mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah taliyaha la dilay dhame cabduqaadir cusmaan mursal nuunow ayaa in muddo ah soo hogaaminayay ciidamada bilayska ee magaalada afgooye wararka caalamkana waxaa ka mid ah koongareeska dalkan maraykanka ayaa qarka u saaran inay meel mariyaan adduun dhan hal dhibic sideed trilyan oo doolarka maraykanka ah taasi oo ah kaalmo dhaqaale oo loo diri doono inta badan dadka maraykanka ah iyo ganacsiyada badan ee uu saameeyey cudursidaha dilaaga ah ee coronavirus kasukow saameynta muuqata ee dhibaatada caafimaadka waxaa la sheegayaa in dad badan ama dad ka badan laba milyan oo muwaadiniin maraykan ah laga joojiyey shaqooyinkoodii iyadoo kumanaan iskuullada waxbarashada ah ganacsiyada iyo shirkadaha bulshada sida goobaha jimicsiga makhaayadaha iyo baararkuba albaabada loo laabay gudoomiyaasha gobolada new york new jersey connecticut illinois iyo california ayaa ku amray malaayiin qof oo dadka goboladaasi degana inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus
waa tahay mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoola socodsiinayey wararkii caalamka haatanna codkaasi waa allah u naxariistay yaasiin digfeer iyo heestiisii gacalo
naxariisto codkaasi yaasiin axmed digfer wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii habeennimo oo si wada jir halkan idinkala socodsiinayno xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
garnaqsaday garnaqsaday oo
burbuna iminkan garuu socday aduunku waxaa wixii hore garnaqsaday garnaqsaday oo hayeeshe qofkii aan sameeyo xadigu ganaxadaba anaa guud ka saartay adoonku aan wixii hore amsigeen dhaliba ku soo gadoomo dagaxan sarreeye ama warankayga ku walbulaha dan magaxaaladayda angeeriyooda inagoo ka taliye magaxaaladayda angeeriyooda